kulan wanaagsan dhammaantiinma dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay labada bisha sebtembar sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacaddan caawa dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakeen maxamuud shirwa qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno kiiska ikraan tahliil oo ahayd gabadh u shaqaynaysay hay-adda nabadsugidda qaranka ee soomaaliya oo la waayey lixii labaatankii bishii juun ee sannadkan aniga wiilaa ii yimiday wuxuu ii dhahay hooyo gabadhii dhinaca shabaabay jirtaa meel dhaytubaa kala dhahayaa lagu sheegay marka maxaan ku dhahaayey meeshaasaa gabadhii joogtaa ama way dilaayaan ama kolley inay dilayaanay u badan tahay wax uun caqliga gelayni
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan muuse biix oo isku shaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada ee somalilan isagoo shan wasiir xilkii ka qaaday xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan siddeed qof ay ku dhinteen gobollada new york iyo new jersey kadib markii ay ka dhaceen fatahaado taariikhi ah oo uu sababay duufaanka ida oo hadda ka jira waqooyi bari dalkan maraykanka iyadoo ay arrintani imanayso saddex maalmoodun kadib markii uu duufaankani khasaare soo gaadhsiiyey gobolka luisiana oo isaguna ku yaalla koonfur bari dalkan maraykanka waxaana uu duufaanku biyo dhigay magaalada new york iyadoo waaxda adeega cimiladu ay soo saareen digniintii u horeysay xaaladan deg deg ah ee magaalada iyo weliba magaalada kale ee new york ee gobolka new jersey waxaanay waaxdu xustay in roobku uu saacada gudaheed ku biyo dhigay qiyaas dhan siddeed sentimitir oo biyo ah beerta caanka ah ee ku taalla bartamaha magaalada new york iyadoo jidad badan oo ka mida magaaladaasina ay isku bedeleen sidii webi oo kale taasi oo keentay in gawaadhidii oo ay ku jiraan basaskii waaweynaa ay biyaha dulsubeeyeen khadka tareenada ee magaaladaasi ayaa iyaduna sidoo kale ay si daran fatahaado u gaadheen iyadoo waaxda gaadiidkuna ay xidheen dhammaan khadadkaasi marka laga reebo hal mid oo keliyata xarunta dhexe ka hortagga iyo weliba xakamaynta cudurrada ee qaaradda yurub ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayaan in iyaga oo soo xiganaya caddaynta ay hayaan inaanay jirin baahi deg dega oo loo qabo in la qaato tallaal xoojin ah oo ah xanuun oo ka dhana xanuunka covid sagaal iyo toban islamarkaana caafimaadka bulshadu ay tahay in weli diiradda lagu hayo sidii tallaalkii hore ay u heli lahaayeen dadka muwaadiniinta reer yurub warbixinta ayaa intaasi sii raacisay in tallaalka dheeriga ah loo tixgelin doono inay qaataan dadka difaaca jirkoodu hooseeyo kuwaasoo aan si ku filan uga falcelin tallaaladii hore ay qaateen waxaa kaloo ay warbixintu custay in caddaynta hadda diyaarka ah ee la xidhiidha sida uu dunida waxtarka ugu yeeshay weliba socoshada dhammaan tallaalada ay ansixiyeen midooda yurub ay muujinayaan inay si weyn u difaacayaan dhammaan wixii la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban dadka cusbitaalada gelaya kuwa sida daran ugu xanuunsanaya amaba kuwa u dhimanaya waxyaabaha la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban sheegashada markii lasoo xidhay amaba sheegashadii markii la xidhiidhiyey ee dadka shaqala-aanta soo dalbanaya ee weliba kaalmada dalbanaya muddada siddeed iyo tobanka bilood ahayd ee lagu jiray xanuunka coronavirus ayaa gaadhay halkii ugu hooseysay dalka maraykanka toddobaadkii hore sida ay sheegtay khamiistan maanta waaxda shaqadu saddex boqol iyo afartan kun oo qof oo shaqala-aan ah ayaa xaraystay in la siiyo kaalmo tiradaasi oo ka hooseysa afar iyo toban kuntii toddobaadkii hore iyadoo tirooyinka soo baxayay saddexdii toddobaad lasoo dhaafayna ay ahaayeen guygii hooseeye tan iyo markii xanuunkan baahay uu ku bilaabmay maraykanka bishii march ee sanadkii laba kun iyo labaatan hase yeeshee waxa ay weli tiradaasi ka sarreysaa tii celcelis ahaan la sameeyey sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban oo ahayd laba boqol iyo sideed iyo toban kun oo qof dadka shaqola'aanta sheeganaya ayaa hoos u dhacay tan iyo markii ay madaxa la galeen sagaal boqol oo kun oo qof bishii january waxaanay dadka soo xaraysanaya kaalmada shaqola'aanta ahi badanaa laga cabiraa badqabka xaaladda dhaqaale ee waddanka ugu dambayntiina iyadoo maraykanku uu ku sii dhowaanayo sanad guuradii labaatanaad ee weeraradii argagixisa ee bishii sagaalaad koob iyo tobankeedii aanay ku dhinteen weerarkaasi dad ku dhow saddex kunoo qof ayaa dad badan oo maraykan ah ay sheegeen inay weli dhacdadaasi noloshooda saameyn ku leedahay sida ay xustay ray ururin ay samaysay galab waxaanay xog ururintan maanta lagu ogaaday in boqolkiiba lix iyo labaatan dadka maraykanku ay ka walaacaan inay duulaan halka boqolkiiba toddobiyo labaatan ay dareemayaan si la mid ah marka dadka kore qalabka hawada sare loogu duulo iyadoo boqolkiiba lix iyo soddonna ay dareemayaan sidii ay u safrayaan waddan dibadda iyadoo boqolkiiba toddobiyo soddonna aynay u sahlanayn inay ka qayb galaan dhacdooyinka ay dadka badan isugu yimaadaan tiradan ayaa wax yar kadib markii weeraradaasi ay dhaceen ahayd boqolkiiba saddex iyo afartan shan iyo soddon siddeed iyo afartan iyo weliba boqolkiiba soddon fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiin u dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan bahalka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawaye dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isku shaandhayna ku sameeyey golihiisa wasiirada isagoo xilka ka qaaday shan wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddiisa warka arrintan la xidhiidha waxaa hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle wareegtadan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu maanta iskushaandhaynta ugu sameeyey xubnaha golihiisa wasiirada ayaa saamayn ku yeelatay oo xilkii lagaga qaaday shan wasiir iyo laba wasiir ku-xigeen iyadoo ay ka mid yihiin wasiirada xilkoodii waayey wasiirka horumarinta biyaha maxamed muuse diiriye wasiirkii wasaaradda macdanta iyo tamarta jaamac maxamuud cigaal wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha yuusuf mire maxamed boos wasiirkii diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed iyo wasiirkii horumarinta beeraha somalilan axmed muumin seed habane iyadoo sidoo kalena wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warfaafinta cabdinaasir cumar jaamac rooble uu wareegtadan madaxweynuhu xilkii kaga qaaday iyadoo sidoo kalena cabdiqaadir cumar jaamac maxamed oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda qorshaynta somalilan isagana xilka laga qaaday iskushaandhaynta madaxweynaha somalilan digreetada maanta ku sameeyey golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin ka mid a xukuumaddiisa waxay saamayn ku yeelatay oo xilkii ku waayey guddoomiyihii baanka dhexe ee somalilan cali ibraahim jaamac bakhdaadi iyo sidoo kale guddoomiyihii haayadda shaqaalaha dowladda farxaan aadan haybe iyadoo sidoo kalena xilkii lagaga qaaday digreetadan wakiilkii somalilan u fadhiyey magaalada adis ababa waxaa xusid mudan in wasiirka arrimaha dibadda somalilan ee cusub ee haatan uu madaxweynuhu magacaabay doktore ciise kayd maxamuud raagsaale uu ka mid ahaa xubnihii u tartamay doorashadii golaha wakiilada somalilan ee ka dhacday koob iyo soddonkii mey somalilan isagoo ka sharaxnaa xisbiga mucaaridkaee waddani ugana sharaxnaa gobolka maruudijeex kana mid ahaa xubnihii waayey ee aan ku soo bixin doorashadaasi iyadoo jegada wasiirnimo ee wasaaradda arrimaha dibadduna ay in muddo aba bannaanay waxaa xisi mudan in wakiilkii somalilan ee dalka kenya baashe cawil isagana laga dhigay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee somalilan in muddo ah ayaa bulshada somalilan si weyn u hadal hayeen una dheg taagayeen iskushaandhayntan digreetada madaxweyne ee maanta soo baxday iyada oo dadka siyaasadda indhaha ku hayaana ay muddoba tilmaamayeen intii doorashada ka dembaysay inay suuragal tahay in madaxweynuhu xubnaha golaha wasiirrada uu badh shaqada ka eryi doono geesta kale waxaa dadka siyaasadda oo doroso ay tilmaamayeen in natiijadii xisbiga talada haya ee kulmiye uu ka helay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanada ee isku sidkaneed ee koob iyo soddonkii bishii may ka dhacday somalilan ay suuragal tahay in xisbiga natiijadaasi darteed ay mas-uuliyiin badani shaqada ku waayi doonaan ama xilka lagaga qaadi doono iyada oo loo raacayo habdhaqankii siyaasadeed ee looga bartay madaxweynayaashii hore iyo xukuumadihii hore oo inta badan wasiirrada xildhibaanadooda soo saari waaya ama ku guulaysan waaya ay meesha ka baxaan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay khadar maamulka jubbaland ayaa ganacsatada magaalada kismaayo kala hadlay sidii hoos loogu dhilahaa sicirka cuntooyinka oo maalmihii ugu dambeeyey sare usii kacay kaasoo ay cabasho ka muujiyeen bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo wariyahayaga aadan maxamed salaad ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaaladaasi kismaayo shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana looga hadlayey sicir barar maalmihii u dambeysay si weyn u saameeyey bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo kaasi oo sababay in sicirka cunooyinka ay sare u kacaan qaar ka mida ganacsatada ku dhaqan magaalada kismaayo oo shirka goobjoog u ahaa ayaa ka hadlay sababta keentay in sicir barar xoogan laga dareemo suuqyada magaalada kismaayo diinle maxamed sheekh cumar oo ka tirsan ganacsatada magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee sababaya sicir barar ka jira suuqyada magaalada kismaayo horta aakhiru saaca u dambeeyey sanadka waa la joogaa xilliga gaabka waxaa ka sii weyn haddana waxaa dhacay caalamka oo dhan ka dhacay covid nineteen cudurka covid nineteen ayaa waxyaabo badan sababay in dalaalkii ay kala xirmaan gaadiidkii la waayo birti qaalowda kuteynariskii la waayo wax walba cariiri ee galaan cunadii sicir barar ku dhaca maadaama suuqeena hadda sayladda markii laga hadlayo shayga maanta yimid shayga ka dambeeya ayaa kasii qaalisan qofka busineskana wuxuu fiirinayaa maanta loorka oo keenay loor kale haddoonu kusoo bedelo karin ganacsiga hoos u dhac ayaa
gudoomiye ku-xigeenka guddiga u qaabilsan baarlamanka jubbaland arrimaha ganacsiga cali mahad cabdulaahi ayaa sheegay in sicir bararka ka jira suuqyada kismaayo loo baahan yahay in la ogaado sababta keentay islamar ahaantana wax la iska weydiiyo si looga gudbo caqabadaha ganacsiga ka jira mar haddiiba caqabadaha ay jiraan sicir bararkaas jirana bulshada rayidkana saameyn bay ku yeelanaysaa waa in isweydiiyo caqabadaha ganacsatada haysta laftigooda baarlamaanka xaq wuxuu leeyahy inuu weydiiyo oo uu ogaado haddii wasaaraddu ay ku soo dalacshatay in ay qaadi karin ay soo saareysana iyo culaysyo ay saareysana waa in la ogaadaa sidaad wasiirku u sheegaya isbarbaryaac iyo wasaarado iyo wax jijiid haddii jiraanna kolley wasaaraddan ganacsiga aniga baarlama ahaan waxaan aqoonsannahay inay ganacsiga mas-uulka tahay farxaan afdhuub oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka ayaa v o a u sheegay in sicir bararka ay sabab u yihiin ganacsatada ku nool magaalada kismaayo waxaad moodaa ganacsatada joogta magaalada kismaayo ay aad iyo aad iyo aad ugu darayaan qiimaha sixirka badeecada hadday noqon lahayd waxyaabaha daruuriga ee dadku ay isticmaalaan sida raashinka oo kale daawooyinka shiidaallada dadku ay maaragtay isticmaalaan qalabka dhismaha maalan shan dolar iyo barbay shamiitadu ahaan jirta maantana siddeed dolar iyo waxbay maraysaa oo weliba xataa aada helayn waa in lagu tilmaamo lagu yidhaahdo waxaad tegaysaa bakhaar hebel tag lagu yidhaahdo arrimahaasoo dhanna waxaa waaye waa arrimo ay ka wada fadhiisteen ganacsatadu uguna talagaleen dadkuna inay dhuunta qabtaan iyaguna lacago fara badan ay helaan qaybo ka mida jubbooyinka iyo gedo xamar bay kala yimaadaan marka hadda dhobley oo kale maala markaan soo qaadanno badeecada u timaaddo oo dhan waxay ka soo qaadataa muqdishoay ka soo qaadataa qiimihii qiimo ka yarna way ugu timaadaa laakiin dadka reer kismaayo waxaad moodaa inay ku xidhan yihiin dekedda dekeddii wixii ka soo baxayeyna ay yihiin wax aad qaali u ah canshuurtii maamulkuna ay tahay mid raqiisa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa sheegay in muhiim ay tahay in layska waraysto suuqyada ganacsiga iyo arrimaha sicir bararka sababay isagoona ganacsada ugu baaqay in loo baahan yahay in hoos loo dhigo sicir barar ka jira suuqyada kismaayo kulankan wuxuu daaran yahay inaan iska xog waraysanno suuqa ganacsiga ka jira iyo xaaladiisa oo ugu horeyso sicir bararka hadda taagan xoogaa aada moodid inuu saro kac zaa'ida uu ka jiro xilligan inaan iska xog waraysanno wuu daaran yahay waana dareemayaa inay dhinacyo kala duwan oo busineska ku jira ganacsatada ah hadday wasaaraddii noqoto hadday noqoto rugtii ganacsiga hadday noqoto ganacsatadii noocyadeedii kala duwaneed inay fadhiyaan marka kulankan waxaan usoo diyaarinay wuxuu ahaa inaan iska xog waraysanno baahayaha ama culaysyada jira oo suuqa ka jira in muddoa hadda muddo laba saddex bilooda wuu jiraa culayskaas oo zaa'idka ah iyo qaabkii loo maarayn lahaa soomaalidu waxay dhahdaan war la helaa tale la helaa haddii aan la isxog waraysanin wax badan lama ogaanayo sicir bararka baahsan ee ka jira suuqyada magaalada kismaayo iyo cabashada bulshada oo sii kordhaysa ayaa sababay in jubbaland ay qabato shir ballaaran oo looga hadlayo sidii hoos loogu dhigi lahaa sicirka cunooyinka oo sare u sii kacaya kaasoo saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay aadan maxamed salaad markan aynu kacno dhinaca nairobi dalka kenya ayaa la geeyey tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban oo halkaasi deeq ahaan ku gaadhay toddobaadkii hore ayaa maraykanku ugu deeqay malaayeen xab oo ah tallaalka ay samayso shirkadda moderna maantana wasaaradda caafimaadka waddankaasi kenya ayaa sheegtay inay tallaal adeeqa ka heshay waddanka kanada wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere ayaa warka nooga soo diray magaalada nairobi wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya maanta waxay heshay saddex boqol iyo siddeed iyo konton kun iyo laba boqol oo doos oo ah talaalka loo yaqaano astraseneca oo dalka kanada ay ku deeqday waxaana guddoonsiiyey danjiraha dowladda kanada u fadhiya dalka kenya david antony sansilva waxaa ka guddoontay susan mojace oo iyadu markaasi joogtay garoonka joma kenyatta international airport oo ah xogayaha joogtada wasaaradda caafimaadka waxaa kale oo talaalka nooca loo yaqaano moderna dalka maraykanka uu soo gaarsiiyey toddobaadkeenu kasoo gudubnay siddeed boqol iyo siddeetan kun iyo afar boqol iyo lixdan doos oo ka mid ah talaalka moderna loo yaqaano oo dalka maraykanku uu horay ugu deeqay waddanka kenya waa shixnadihii labada ah ee ugu horreeya ee noocooda ah oo tira ahaan marka la isku daro noqonaya hal dhibic lix iyo toddobaatan milyan oo markaasi doosaska ama qaadashada tallaalka ee maraykanku uu ku deeqay tallaalka waxaa la socda agabka loo yaqaano covax oo ah kan markaasi hay-adda unisef ay ku deeqdo oo fududeeya howlaha dhinaca tallaalka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa iyaduna waxa ay meel marisay lix nooc oo tallaalka covid nnteenka oo xaaladaha degdegta ay ku jiraan astraseneca iyo moderna waxaana covaxku uu qayb weyn ka yahay adeegyada gaarka ee agabka loo adeegsado covid nteenka oo kordhinaya xaaladaha caalamiga ee xagga horumarinta wax soo saarka iyo tayada agabka loo adeegsado ee tallaalka daaweynta iyo tijaabooyinka markaasi lagu baarayo xanuunka hase yeeshee dalka kenya waxaa kusoo kordhaya maalmihii lasoo dhaafay dad la sheegay inay si sharci darraa ama musuq maasuqa tallaalka uga faa'iidaystaan waxaana booliisku ay gacanta ku dhigeen toddoba qof oo la sheegay in xitaa ay ku jiraan dad siyaasiyiina dhakhaatiir ku lug leh deegaanka muranga oo kale oo la sheegaya inay xadayeen tallaalka covid nteenka ama si khaldan markaasi hay-adaha caafimaadka ay uga faa'iidaysanayeen iyadoo lid ku ah qorshaha dowladda ay u dejisay mujaaje xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadku waxa ay ugu baaqday dadka reer kenya inay feejignaadaan oo ka fogaadaan tallaalka sharci darrada ah iyagoo markaasi loo sameeyey hotline nambarka toddoba boqol iyo sagaal iyo toban waxay intaasi ku dartay inay rajo wanaagsan ka qabto in dalka kenya inta aan la gaarin bisha diseembar sanadkan la tallaali doono in ka badan toban milyan oo qof maadaama tallaalada ilaa iyo lix nooc oo ka mid ah ay dalka soo gaareen ciise warreere v o a nairobi
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a ay noo soo diyaarisay islamarkaana ay noo soo jeedinayso falastiin axmed iimaan
ikraam tahliil waxay ahayd gabar dhallinyaro ah oo u shaqaynaysa hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed waxaa la waayey bishii juun lix iyo labaatankeedii xilligaasi ayay ikraam sheegtay in ay aadayso taliyaha nabad sugidda oo howl uga baahnaa tan iyo xilligaasi ikraam war sugan lagama helin waxaana la isla dhex maraayay warar kala duwan oo ku aadan xaaladda iyo dhacdada lagu waayay ikraam ikraam waxay muddo shan sana ku dhow la shaqaynaysa hay-adda nabad sugidda qaranka waxaanay muddadaasii qaadatay tababaro iyo waaye aragnimo shaqada sirdoonka ah ikraam waxay tababar ku soo qaadatay dalka britain waxaanay dib ugu soo laabatay muqdisho si howsheeda ay usii ambaqaato haddaba v o a waxay u dhabagashay inay wax ka ogaato xaaladda ikraam qaali maxamuud guhaad waa hooyada ikraam waxay v o a da uga warantay xilligii gabadheeda ugu wardambeysay iyo xogtii ay la wadaagtay gabadhayda say uga baxday waa uun la wacay anigay isoo wacday anaa wacay horta fiiday aheeda gabadha waa mar kasta waa la soconaya xaaladaheeda waan wacay waxaan ayadoo waxaan arkay makeup iyo wax mamarsanaysa markaasaa idhi hooyo xaggee marka video call markaasaa waxay tiri hooyo taliyaha i wacay ee saacadaana aan dhahay maxaa dhacay oo doonay markaasa waxay tiri waa imaana hooyo hadeer taambo iyaa ku qaadaya dhallinyaradooda le qaadaysa marka waxaan dhahay maxaa hooyo saacadana bix may hooyo waa soo dhaqsanaya oo wax isku marka qoran.
meeqo saac ay ahayd Marka, markaas ay bixaysa laba saac oo wax dhiman ay aheyd adiga hal saac iyo afartan amale seven forty meelahaas marka ma dhici kartaa in lagu dagay oo al-shabaab gudaha ku jira ay iyada saas ku shirqooleen ma dhici karta maya maya maya ma dhici karto no way waxaa waaye qof ay taqaanay raacday gabadha aktifaday ahayd qof oo qofay aqoonin raacayo ma ahayn qofay codkiisa taqaano oo lambarkiisa ugu jiray raacday gabadha waxaa kuugu dhahay falastiin bidix iyo midig ayaga uma dhaafto Okay.
intan waxaan ku maqalnay in meelo magaalada ka mida gabadha ay ku afduuban tahay oo ay ku haahaayaan hadal ben ahoo geed loo soo marin waayo shabaab shuqulkuma laha ben iyo kuu sheeginayna qaali bidix iyo midig gabadhaada uma dhaafta niman marka ifaad yaasin gabadhayda ha dhalo ha dhiiqo iyo kulana iyo wixii la halmaaloo meesha jooga maqnaanshaha igraam ayaa ka sokow walaaca ay dadka muqdisho ku abuurtay waxaa kaloo ay saraakiisha dowladda ku dhow aaminsan yihiin in siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeeda ay arrinta sii hurinayaan sumcadda dowladdana ay ku dhaawacayaan xildhibaan daahir amiin jeesow oo sheegay inuu adeer u yahay igraam marna xildhibaankeeda ayaa waxa uu ugu baaqay hay-adaha amniga iyo ciddii war ka haysa igraam in ay la wadaagto horta marka ugu horreysa hay-addii dadkii eh, mas-uuliyiinteedii aan la kulannay siday annaga ay nooga maqan waxay noo sheegeen siday annaga nooga maqan tahay inay ugu maqan tahay Eh, dabcan xanuun badanna ay ku hayso waa inala wadaageen arrintaas iyadaa Eh, laakiin haddana waxaa fiican in un si un looga hadlo oo la yidhaahdo gabadhii noocaasaan malaynaynaa xataa malada xataa waxa weyan waa moogta marka eh, aamusnaanta ayaa maamada gabadha dhashay iyo iyo iyo qoyskii gabadha ay kasoo jeedaba ka had- ka hadal siinaaya Eh, waxaan rajaynayaa hay-addii ay ka tirsaneed een, baaritaanka meesha ay u marayso eh, qofkaas eh, meesha ay u marayso intaba inay ay- ay wax ka sheegaan oo ay ay la wadaagaan een, qoyska ay la wadaagaan Eh, gabadhii way dhimatay waa inooshahay midna ma dhihi kari laakiin hadde waxaa la rabaa in een, muxuu ahay qofkii qofaas dadka maqan yahay xanuunkeeda waa waa dareemi kartaa in muxuu ahay arrintaas iyadaa aad iyo aad xoogga noola saaro maqnaanshaha ikraamka sokow in ay ahayd dacdo ugub ah oo aanan horay uga dhexdhicin hay-adaha dowladda haddana waxa uu noqday mid mugdi iyo jahawareer abuuray ma ahan oo keliya in arrintani ay ahayd mid cusub laakiin waxaa xaaladda sii murjiyey oo tuhunka iyo shakigana sii xoojiyey qaabka ay hay-adda sirdoonka u maamushay baaritaanka maqnaanshaha igraam waxaana ay hay-addu ka dhigta arrinta mid qaab sir ah u socotay una soo gabagabowday inkastoo baaritaanada socda aysan wada ahayn in warkooda shacabka lala wadaago haddana waxay hay-addu haysatay fursad ay ku jihayn kartay aragtida iyo tuhunka ay dad badani qabaan hadda oo ah in ay hay-addu ka dambayso maqnaanshiyaha mid ka mida saraakiisheedii haddaba maxay hay-addu garab martay oo tuhunka iyo walaaca hadda jira meesha ka saari lahaa waxaa su-aashaasi weydiiyey korneel cabdulaahi cali macow oo ka mida saraakiishii hore ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed hay-adda hay-adda waxay garab martay isla markii ay gabadhan inay misan ay tahay oo ay maqan tahay la ogaaday intii waalidiinteeda aysan ogaanin iyaga ayaa la raba inay dhaqdhaqaaqa baaritaanka ay bilaabaan oo oo maaragtay ay ka bilaabaan weliba guriga ay deganeed iyo ciddii la deganeed iyo qofkii dadkii oo xiriir kala lahaa dadkii ugu dambeeyey oo ay maaragtay ay wada hadli jireen in maaragtay hay-adda xuuraan iyo maxaa vayton ay bilowdo yaa saaxiib la ahaa yaa yaa la hadli jiray yaa wici jiray yaa is arki jireen hay-adda marka taasi way gabtay ilaa qayladhaanta ay maaragtay ay public ay usoo baxday oo hooyadii ay maaragtay ay ay qayladhaan afka ku dhufatay oo dadkii oo dhan ay hadleen oo social media ay hadleen marka hay-addii waxa waaye aamusnaanta ay aamustay waxa dhaawac weyn oo soo gaaray maxaa sirdoonka qaranka ayaa maaragtay dhaawac soo gaaray waayo sirdoonka qaranka shaqsi ma laha hebel ma laha waxa waaye een, eh, qof dhintayaa hore uga shaqeeya kuwa noolaa ka shaqayn doono kuwa kaleo oo maxaa ka shaqeeyo dibadda ka joogaanaa jiraan laakiin hay-addii waxa waaye aamusnaanteedii ayaa waxaa keenay in la yidhi iyagaa dileen iyagaa maaragtay afduubay iyagaa sidaan yeelay marka waxa waaye een, sumcadaas dhimatay oo oo maaragtay hay-adda ku dhacday waxaa u sababay ay ka gaabiso maxaa baaritaanka inay maaragtay si firfircooniya aysan u galin oo ay maaragtay informationkana dadka aysan la wadaagin inkastoo aysan v o edu xaqiijin karin haddana waxay ilo ka tirsan hay-adaha amniga inoo sheegeen in ikraam ay u gacan gashay al-shabaab ayna la aadeen dhinaca doobley ee kismaayo xigta waxaa kale oo ay ilo wareedyo arrintan looga warbixiyey v o eda u sheegeen inaysan xaqiijin karin nolosheeda ayna u badan tahay in ay dileen al-shabaab ikraam ilo ku dhow dhow hay-adaha cadaaladda ee dowladda federaalk ayaa v o eda sidoo kale u sheegay in nisa oo ka jawaabaysa dalabkii maxkamadda ay ahayd in ay kasoo warbixiso halka ay ku sugan tahay igraam in hay-addu ay ku wargelisay in warbixin dhammaystiran oo ku aadan sida loo waday iyo sida ay al-shabaab ugu gacan gashay ay usoo gudbin doonaan maalmaha soo socda si aynu u xaqiijino sugnaanshaha xogta aynu ka helnay hay-adaha amniga iyo cadaaladda waxaanu weydiinay qaali maxamuud oo ah hooyada igraam haddii ay jirto xog ku aadan gabadheeda in al-shabaab ay u gacan gashay in ay la wadaagtay hay-adda nisa maya maya maya wax ii imaada mala markaas waxay noo sheegeen in ay kaala hadleen oo ay warbixin kaa siiyeen xaaladda gabadhaada oy dhaheen wixii beenta maxaa beenahay kuu sheegeen aniga wiilaa ii yimiday wuxuu ii dhahay hooyo gabadhii dhinaca shabaabay jirtaa meel dhayto baa kala dhahayaa lagu sheegay marka maxaan ku dhahayay meeshaasaa aa gabadhii joogtaa ama way dilaayaan ama kolley inay dilaayaan ay u badan tahay wax uun caqliga gelayni aniga waxaan weydiiyey dadaan dad u diray dad meelihii shabaabku yaqaano wiilal oo maxaan ku dhahay dad qaraabe ah ee kuwoodo ah waxay dhaheen afkaas xaraf dheere ilaa afka dhoobley intii u dhexayso hal meeloo gabadhaas joogta mala waa masaajiyadooda iyo reediyoyaal ay qabaan oo yaryar aynu kusoo sheegeenay dhaheen gabadhaas ma noola keeni karo mana nala mana mana maxaan ku idhahdaaye mana mana hayna annaga ma arkin waa beentood haa dadaa jir soomaali waa isla dhalata muugsan tahay marka ma kuu sharxeen sida ay shabaabka ku aadbacda ma kuu sharxeen maya maya maya aniga waxaa yidhi gabartayda meeshaan intay dabayl soo qaaday shabaab intuu ugu yimiday galayr camal ama dafada dafada la dhihi jiro markaan yareen hilibka dafi jirtay ma u dafinaan dhahay meel oo uu imaan karana maaha hadduu meeshaan ka qaadaan dhahay ignaa idinkuu idi dildili lahay mar hore ee waxaasaa iila imaanina shibow dhahay hoosuu u jees marka wax caqli galaya maahane wax caqli galaya iila iila imaabaan dhahay shabaab annaka wiilalaan noo jiraan dhahay soomaali waa istaqaanaan dhahay ee meeshaa ku dijeen oo ku qariseen kasoo bixiyaan dhahay waa duugana ama meeshaa ku haysin oo ku afduuban tahay iiga soo bixi daalac idiima raacanayo dembina ma idii qabee iisoo bixi laha cunugtayda iisoo baxsha war ma qarsoomayan dhahay markii la qaadayo darawal ma wadino aan dhahay gaariga staff ma joogo wax meelsha la geeyay dad ma joogo wax dhan waa ognahayaan dhahay laakiin maalinteeda aa laga hadli doonahan dhahay
inkastoo sida ay sheegtay qaali oo ah igraam hooyadeed lagu wargeliyey in gabadheeda ay al-shabaab u gacan gashay haddana ma ahan mid ay ku qanacsan tahay jiritaankeeda waxayna ku tilmaantay mid been ah hay-adda nabad sugidda oo uu hogaamiyey agaasime fahad yaasiin oo ay dad badani u arkaan nin awood iyo galaan galbo kuleh madaxda dowladda ayaa u muuqda in uu hay-adda ku keenay tuhun kumilanka siyaasadeed iyo sidoo kalena weeraro uga yimaada siyaasiyiinta mucaaradka waana sababta maqnaanshiyaha ikraan tahliil ay u tahay mid miisaan iyo hadalhayn ballaaran ku dhex leh bulshada siyaasadda iyo warbaahintaba sidoo kalena waxay madax xanuun ku noqotay mas-uuliyiinta hay-adda ugu sarreysa oo ikraan ay soo wada shaqeeyeen aadna isugu dhowaayeen sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah oo ku tilmaamay ikraam gabar da-yar oo firfircoon shaqadeedana ku wanaagsanayd hay-addana ixtiraam looga hayay dhexdeeda haddii sida ay sheegayaan xogaha sirdoon ee v o edu ay heshay ee ah in ikraam ay al-shabaab u gacan gashay qaab sidee ah ayay taasi ku dhici kartaa waxa aan weydiiyey bal inuu qiyaas ka bixiyo korneel cabdulaahi cali macow oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka qaranka
waxa waaye qof ay ku kalsoon tahay oo maaragtay marnaba aysan ka filaynin inuu dhibaataynayo ayaa maaragtay arrinkaasoo kaleeto falkaasoo kaleeto u geysan karo qofka maaragtay gabadha u geystay habeenkii gabadha la waayana waxa waaye siyaaba waxyaabo badan oo information oo aan ka hela dad aad iyo aad xogogaal u ah oo communicationkeeda ku sameeya muxuu ahay surveillance ku sameeya ama ama tracking ku sameeyey dabagal ku sameeyey waxa ay sheegeen in habeenkaa gabadha muxuu ahay laga soo qaaday gurigeeda oo oo oo oo in maaragtay signalki ou sheegay telefoonkeeda in maaragtay saddex aag saddex anteeno inay iskaga gudubtay anteenada ku taalla muxuu ahay boon dheere kabargarayso kadibna muxuu ahay waaberi kadibna waxa waaye cabdulcasiis ugu dambayntiina gabadha meesha laga qaado oo kilomitr zero ah hotelkaa doorbin hortiisa ayaa kilomitr zero ah fiyaad meesha ahayd halkaa ayaa telefoonka lagu damiyey marka waxa waaye suurtagal maahan gabadha in maaragtay ay qofkii ka kaxeeyey gurigeeda ay raacday sidaa ay u aamintay meesha ugu dhow oo gabadhaasi maaragtay cadowga cadow ugu dhiibi kara ama dembiilyaal abaabulan oo kaleeto oo maaragtay u gacan gelin kara ama shabaab ugu dhiibi karo waa waaberi waayo waaberi waxaan waxa ay tahay waa meel oo gol ah oo ay maaragtay shabaabka aad ay ugu dhuntaan hay-adda nabad sugidda ayaa waxaa hadda hortaalla laba arrin oo muhim u ah kalsoonida lagu qabi karo iyo badqabka saraakiishooda ee mustaqbalka arrinta kalsoonida oo ah in tuhunka ah inay hay-addu ikraam xirtay ama ay dishay inay caddeeyaan xogtooda ku aadan in al-shabaab ay u gacan gashay islamarkaana ay hooyadeed ehelkeeda iyo bulshada kaleba ku qanciyaan xogaha ay hayaan iyo tan labaad oo ah inay soo helaan dadkii ogaa iyo kuwii fududeeyay in ikraam ay u gacan gasho al-shabaab iyo inay qaadaan tallaabooyin mustaqbalka ah oo ilaalinaya waaye aragooda sirdoonka iyo shaqaalaha kaleba dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaynu la xiriirno mas-uuliyiinta kala duwan ee dhinaca amniga garsoorka iyo xukuumadda ayna ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrinka marka ugu horreysa oo ay noo suura gasho ayaana idinla wadaagi doonaa guud ahaanna waa naga intaa barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a nala socodsiinaysay halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington qaybihii dambe idaacadda ayaan dhegeystayaal gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan eed ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo aan dib idiin xasuusiyo iyadoo maraykanku ku sii siqaya sanad guuradii labaatanaad ee weerarkii argagixisay ee bishii sagaalaad koob iyo tobankeedii ay ku dhinteen ku dhowaad dad saddex kun gaaraya ayaa dad badan oo maraykan ay sheegeen inay weli dhacdadaasi noloshooda saameyn ku leedahay sida ay xustay xarun ay samaysay ray uruurin kooxda lagu magacaabo galab waxaanay xog uruurintan maanta lagu ogaaday in boqolkiiba lix iyo labaatan dadka maraykanku ay ka walaacaan inay duulaan halka boqolkiiba toddobiyo labaatanna ay dareemayaan si lamid ah marka dadka si lamida dadka kora amaba adeegsada qalabka hawada sare lagu duulo iyadoo boqolkiiba lix iyo soddonna ay dareemayaan sidii inay u safrayaan waddan kale oo dibadda iyadoo boqolkiiba toddobiyo soddonna aanay u sahlanayn inay ka qayb galaan dhacdooyinka ay dadka badan isugu yimaadaan sheegashadii markii lala xidhiidhiyey dadkii shaqola'aanta ahaa ee dalbanayay kaalmada muddada siddeed iyo tobanka bilood ahayd ee uu ku jiray xanuunka coronavirus waddanka maraykanka ayaa gaadhay halkii ugu hooseysay toddobaadkii hore sida ay sheegtay khamiistan maanta waaxda shaqadu saddex boqol iyo afartan kun oo qof oo shaqola'aana ayaa soo xaraystay in kaalmo la siiyo tiradaasi oo ka hooseysa afar iyo toban kuntii toddobaadkii hore iyadoo tirooyinka soo baxayay saddexdii toddobaad lasoo dhaafay inay ahaayeen kuwii ugu hooseeyey tan iyo markii xanuunkan baahay uu ka bilaabmay waddankan maraykanka bishii maarch sanadkii laba kun iyo labaatan hase yeeshee waxaa weli tiradaasi ka sarreysa i celcelis ahaan loo sameeyey arrintan ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii oo ahayd laba boqol iyo siddeed iyo toban kun oo qof gesta kalena dhegeystayaal inagoo wararka ku guda jirnaa xarunta dhexe ee ka hortaga xakamaynta cudurrada ee qaaradda yurub ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayaan in iyagoo soo xiganaya caddaynta ay hayaan inaanay jirin baahi deg deg ah oo loo qabo in la qaato tallaal xoojina oo la xidhiidha xanuunka covid sagaaliyo toban islamarkaana caafimaadka bulshada ay tahay in weli diiradda lagu hayo sidii tallaalkii hore loo siin lahaa dadka muwaadiniinta u dhashay qaaradda yurub warbixinta ayaa intaasi sii raacisay in tallaalka dheeriga ah loo tixgelin doono inay qaataan dadka difaaca jirkoogu hooseeyo kuwaasi oo si ku filan uga falcelin tallaaladii hore waxaa kaloo warbixintu ay xustay in caddaynta hadda diyaarka ah lala xidhiidhinayo sida dunida waxtarka ugu yeeshay iyo weliba socoshada dhammaan tallaalada ansixiyeen xarunta midooda yurub ee arrintan la xidhiidha islamarkaana kuwaasi ay muujinayaan in ay si weyn u difaacayaan dhammaan wixii la xidhiidha xanuunka covid sagaaliyo toban sida dadka gelaya cusbitaalada kuwa sida daran u xanuunsanaya amaba ugu dhimanaya waxyaabaha la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga xuseen xasan qane
sanadihii u dambeeyey waxaa si xowli ah u soo kordhay maalgashiga ganacsatada soomaaliyeed ay ku sameynayaan dalalka deriska iyo qaar ka mid ah waddamada carabta haddaba maalgashiga ganacsatada soomaaliyeed ay ka samaysanayaan meelo ka baxsan dalka ma mid faa'iido ugu jirtaba waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdulaahi sheekh bashiir diinle hormuudka kuliyadda dhaqaalaha jaamacadda balasma faraceeda magaalada jowhar iyo ibraahim jaamac xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi sheekh bashiir ayaa hadalka ku horeynaya
waqti xaadirkan dalkeennu waa dal soo hagaagay waxaan leenahay instituushinadii dowladda dhismeen waqtigan in ganacsatadii soomaaliya inay dibadaha maalgashadaan waa wax laga fiican yahay waxaana wanaagsan in dalkooda ay maalgashadaan si kowacii dhaqaalaha ee dalka si uu kor u kaco waa maasanta cabdulaahi haye ibraahim taa waan kasoo horjeedaa maxaa yeelay markii dalkii burburkii oo ka dhacay dadkii dhaqaalahoodii waxay ku aamineen dalalkaas oo dibadda maxaa yeelay sababa amni dartood saasay markaa meeshii u maalgashteen waana laga soo dhabeeyey ilan dalalkaas waxaa jiro hay-ado oo dadka maalgashayaasha oo maxaydi diiwaangeliya saasay markaa maxaydi ay faa'iido u arkeen dalkii ilaa iyo hadda amnigiisa waxay ila muuqataa in laysku halayn karin saas darteeda marka ay ilaa hadda ay gadaal ugu gurteen meeshooda u joogaan oo dhaqaalooda okay ibraahim waa maasantay cabdulaahi waa maqlaysaa ibraahim wuxuu leeyahay dalka marxalad laysku haleyn karo oo maalgashi xoogle loogu sameyn karo hadda dalka kama jirtaaye dad dal dal walba dadkiisaa dhista annaga yaa sugaynaa ma dad waxaan sugaynaa ajaanib inay noo imaato oo dalka in noo dhista maan sugaynaa haddii instituushonadii dowladda ay hadda dhisan yihiin amnigii amnigii uu sooraynayo dhaqaalihii waddanka waxaa fiican marka qof kastoo soomaali ah inuu ku dhiirado inuu dhaqaalihii waddanka uu la yimaado uu maalgashiyo ka sameeyo halka uu dibadaha uu maalgashi ugu samaynayo uu kawac kawacii dadkiisa u baahnaayeen ama dhaqaalihii dadkiisa u baahnaayeen inuu meel kala geeyo waxaa ka wanaagsan inuu dalkiisa aamino oo dalkiisa keena ganacsiyadii ay ku haysteen dalka taa ayaa asagana u fiican dalka iyo dadkana u fiican
waa mahadsan tahay ibraahim haye horta meesha qofka markuu dhaqaalo badan oo haysto oo hanti haysto wuxuu ku fikirayaa in hantidiisa uu socodsiiyo uu faa'iido ka soo saarto kadibna wuxuu ka fikirayaa qofkan inay hadhow toole dhibaato iyo caqabado ay ka hor imaan karaan caqabadahaasi dalkiisa asigoo joogo ma ka baxsan karayaa tusaale ahaan haddii oo asigoo maxayd meeshaan oo ganacsi weyn ka furtay oo khasaaro weyn oo galo daba qabsaday oo kaleente khasaarihii keligiis loo qabsaday markuu dalkan oo joogo laakiin dibadda markuu joogo wuxuu ku fikirayaa in shirkadii diiwaan gelisay oo ceymis ka heli karo isla markaasna taasoo markaa darteed uu u joogyaa ma maxayd teeda kaleente garab qabasho iyo waxyaabahaas iyo maxayd ilaa hadda kumaan arkin laakiin dibadaha way ka jiraan in la saacido ganacsatada oo garabka laga qabto cabdulaahi waxaa taageersan tahay in ganacsatada wadanka ay maalgelin ku sameeyaan ibraahim wuxuu leeyahay haddii qofka xitaa ay musiibo ku timaado ma helayo cid kaalmaysa ama caymis qofka ganacsadaha horta marka hore waa qof qof oo riski teker ah qofka riski tekerka ah ayaa ayaa waxaa la imaan karo ganacsi wanaagsan la imaan karo horta wadanka waa jirtaa burburuu soo maray dagaal sokeeyuu soo maray balse xaaladda hadda lagu sugan yahay ma loo sababeyn karo in wadankan aan maalgashiyo laga samey karin wadankan waxaa fursado badanaa ka bannaan wadamada ay joogaan fursadaha ka bannaan waxaa ka badan fursadaha ka bannaan waddankeenna marka qaarkiis waxaad arkaysaa beeraleyda ku nool gobolkan ama degmada joor aan hadda joogno marka qaarkiis badeeco ay soo saareen ama tusaale ahaan nyaanyo ay beerteen ay waxay u waynaayeen suuq marka qaarkiisna nyaanyadii ayaa suuqa laga waynaa haddii la heli lahaa marka ganacsato maalgashato wadanka samaysato warshado nyaanyadii ay soo saareen warshadeeyaan kaydiyaan waxaa meesha ka dhalan lahaa marka shaqooyin badanaa meesha ka dhalan lahaa waxaa lagu dhiiran lahaa in beerihii iyo iyo ganacsigii kale uu kobco waxyaabo badan ayaa ka bannaan wadankeena fursado badanaa ka bannaan amniga wadankana hadda waa maasha allah boqolkiiba boqol wuu fiican yahay wax dhibaato leh oo ka jira ma laha meelaha kale uu sheegayo walaalkay oo uu dhahayo ganacsatada waa la taageeraana waxa waaye taageeridaas oo la taageerayo halkaa waxay ku qabaan ayagana canshuuro badanaa la dul saaraa waxaa jirto canshuuro oo ka tiro badan canshuurada oo wadanka laga qaado kuwa ka tiro badan aa la dul saaraa wadanka ayaga malaha waxay ku yihiin ajnabi ay ku yihiin dhibaatooyin badanaa soo wajaho mararka qaarkii waxaan aragnaa dadka ku nool koonfur africa oo marar badan oo ka cawado in ganacsiyadooda la dhaco oo dhibaato badan loo geysto laakiin wadanka ayagoo wadamada dibadda jiro ayaa dhibaatooyinkaas la kulmaan laakiin qofka hadduu wadankiisa joogo u aamino waxaan qabaa aniga inuu arrimaha ka badbaadi karo dadkiisii iyo dalkiisa uu ku dhex jiri karo horumarna uu gaarsiin karo dadkiisa iyo dalkiisa waxaan ku talinaa mar kasto in ay wadankii la maalgashado
waa mahadsan tahay cabdulaahi ibraahim sidaa maqlaysid cabdulaahi wuxuu leeyahay khatarta aad ka baqaysid gudaha aad leedahay dhibaata ka jirto iyo iyo isku halleyn la-aan dhinaca ganacsiga mid la mid ah waxay ka jirtaa wadamada afrikaanka sida south africa oo ay soomaalidu joogaan horta hantiyaal dadka hantida leh maalgashiga u tegay dalalkaas yurub mar walba waxay qiimeeyaan dhulka ay tegayaan waxyaabaha ka jiro qaabkii maxaydii ma dhul leysku dhacaa oo maxaydii dowladdeeda aan sidaas maxaydii usii adkeen security-ga oo kale maxaydii badbaada ma leedahay dadka inta badan waddamadan africa tago dad waxa weeyaan iska xoogsaday u badan yihiin kadib meesha hanti ku samaysto teeda kale waxaa jirto faa'iidooyin badan ay ku qabaan dadka maalgashiga ku sameeya dalalka yurub faa'iidooyinka waxaa ka mid ah dalka kuwa markii aad tagtid waxaa sameynaysaa maxaydii dowladda aa u tagaysaa kadibna hanaan istaraatiijiyad ayay ku siinaysaa istaraatiijiyadaasa ku soconaysaa marka adiga habkaasa ku soconaysaa kadib iyada dowladda waxay fiirinaysaa oo dowladda maxaydii yurub qofkaani ganacsiga noocaana keenay faa'iido miyaa kuugu jirto haddii ay faa'iido ugu jirto adigana faa'iidadaada waa leedahay iyadana faa'iidadeeda ay kaa fiirsanaysaa kadibna way kuugu dhiirigelinaysaa way ku taageeraysaa maxayd cimiskay kuugu daraysaa waxyaabo badan oo maxayd lagu fudeedinaa isla markaasna way kusoo dhaweynayaan hantidaadana iyagee markaas maxayd magangele oo u tahay iyagaa maxayd hadhowtol haddii dhib kugu yimaado aa ku badbaadinayo iyagaa ku taagan saasay markii la tahay laakiin haddii aad dalka joogtid hadda walaalkay wuxuu sheegay canshuuraad oo kale dalkaba canshuuraad waa ay ka jiraan adigoo hantidaada aad leedahay oo adiga aad maalgashatay ee aad ku soo rafaaday muddo sanooyin badan aad soo waday canshuuraad waa lagula dul imaanaya balse maxayd canshuuraadkaasi meel kasta waa uu ka jiraa marka waxaa leysdheeriya oo kaliya maxayd hantidan hadhow toole makuu badbaaday mise makuu badbaadayso
tusaale ahaan daaro badan daaro waaweyn ayay waxay ka dhisteen wadamada wadan aan ahayn wadankeena sida kenya ama uganda ama wadamada ayay ka dhisteen waxaa dhici karto wadankii hadduu qalalaaso ka dhaco soomaalida marka waxaa lagu khasbaa inay laga soo eriyo guryahoodii iyo ganacsigoodii iyo hantidoodii marka lama dhihi kara marka wadanka qalalaaso ka jira oo keliya
horta ganacsiga waxyaabo badan oo taageerayaa jiro oo maxayd ganacsigaada oo xowli inuu kuugu socdo iyo inuu kaa daciifo keenayo tusaale waxaa usoo dul- eh, maxay waxaa usoo qaadan karaa haddii aa wadankan soomaaliya aad dhaqaalahaadii gelisid een, adigoo lacala een, beledweyne oo jooga oo kale haddii uu markab kuugu soo xirto een, dekedda muqdisho way adag tahay hantida sida kugu soo gaarto maxaa yeelay gaari inaad soo saaratid xamar kaaga soo rarto oo ilaa ay beledweyne oo ku gaaro marna ma laga yaabo jidadkii waa ay go-an yihiin een, waxaa iskugu tagay een, daadad waa iskugu tageen waxaa kaloo jirto dad maxeedi een, r- een, baabuurka meesha maraayo een, maxeedi ee, dhacayo lacagay ka rabaan een, maxeedi een, si maldahan adiga lacagay ka rabaan lacag oo qofkii oo dhiibi karin ama baabuurka uu lacag oon ku soconin ayaa dusha laga saaraya marka qofkii een, dhibaatadaasi wuxuu ka doorbidayaa inuu maxeedii oo wadamadaas amniga oo yurubta inuu iska diiba maxeedii oo oo maalgashato oo hantidiisii si toos eh ugu timaado taasoo markaa uu doorbidaya Een, ugu dambeyn cabdulaahi maxaa is leedahay Ee, waa ay u wanaagsan tahay ganacsatada soomaaliyeed ee maalgashiga ku sameynaya dalka dibaddiisa hadday noqon lahaayeen wadamada deriska ama kuwan carabaha
Een, ana dhammaan ganacsatada soomaaliyeed ee ee maalgashiga ku samaysto een, dalka dibaddiisa maalgashiga ku samaysto waxaan kula talin lahaa in dalkii loo soo laabto dalku wuu fiicnaaday dalka dowlada ka jirto dowl- dalku waa amni een, dadkiina iyo dadkii dalkiina idin baahan oo maalgashiga uu dalkan u baahan yahay wadankan waa wadan een, khayraadkiisu badan yahay oo aan weli la taaban waa wadan oo fursado badan leh een, wax marmarsiiyo oo dibad loo sii jiro ama dibad lagu maalgashadana ma jiraan marka anigu waxaan leeyahay dalka ha loo soo laabto dalkana hala maalgashado halaguna halaguna kalsoonaado insha allah Ee, waa mahadsantaha cabdulaahi haye ibraahim
Een, aniga waxaan leeyahay een, qof walbo oo hantidiisa rabo inuu dhaqaalo ka soo saarto waa inuu geystaa meel uu ku kalsoon yahay oo hubo maxeedi een, inuu dhaqaale asiga ka helayo Ee, maxeedi een, asigana maxeedi dhaqaale laga faa'iidayo ilan faa'iidada mar kastoo ganacsi tahay labada dhinac weyaan marka aniga mar walba waxaa ku talahaa meel oo lacagtiisa maxeedi ugu badbaadayso oo amni ah oo kala dambeyn jirto oo shuruudo jiro een, istaraatiijiyad jirto waa inuu maxeedi oo oo maalgashadaa dalalka soomaaliya oo kale een, anigu waxaan qabaa ilaa iyo hadda hanti een, inaan maxeedi aan lagu halayn karin dad waa jiraan oo u bareeray inay gashtaan laakiin ilaa iyo hadda iyaga ma aqaan xaaladooda sidee tahay balse waxaa hubaa leh dadka een, dalalka horumarsan oo dibadaha joogo inay maxeedi si kalsooni leh ee u ganacsadaan intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qaybgalay toddobaadkan cabdulaahi sheekh bashiir diinle iyo ibraahim jaamac xasan inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysada iyo weliba waxyaabaha qoraan
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdeen waxaa idila socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna falastiin ee wargeyska daleeli sabaaxe ka soo baxa dalka turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeed uu ahaa madaxweynaha turkiga rajib dayib erdoqan oo arbacadii ballan qaaday inuu dardar gelin doono dadaalada loogu jiro in dib loogu habeeyo garsoorka dalkaasi madaxweynaha ayaa sheegay inay sanadkan dadaal weyn gelin doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa dib u habeynta garsoorka si loo fududeeyo ayuu yidhi hay-adaha cadaalada dalka erdoqan ayaa cabdixaafidow sheegay in ay dowladdu shaarka gacmaha u laabatay horena ay u marin doonto garsoorka dalka wuxuu xusay iyadoo dhismo cusub loo dhisay maxkamadda sare magaalada ankara iyo bilowga sanadka cadaaladda ee labada kun iyo kow iyo labaatanka ilaa labada kun iyo labaiyo labaatanka inay ku beegmi doonto kor u qaadista garsoorka waxaa kale oo uu sheegay in nidaamka cusub la keeni doono baarlamanka sida ugu dhaqsiyaha badan bishii maarso ayuu madaxweyne erdogan ku dhawaaqay qorshe xuquuqda aadanaha ah isagoo daaha ka rogay boqol laba iyo toban mabda oo loo dejiyey in lagu fuliyo muddo laba sannadood gudahood ah nidaamkan ayaa loo qaabeeyey sidii qorshe sal ballaaran oo lagu xoojinayo dhowrista xuquuqda xorriyadda qofka iyo amniga madax bannaanida garsoorka asturnaanta shakhsiyeed hufnaanta iyo xuquuqda hantida iyo sidoo kale kooxaha nugul iyo koruqaadista wacyigelinta maamulka bulshada iyo xuquuqda aadanaha madaxweyne erdogan ayaa sida uu wargeysku daabacay hore uga hadlay in la gaadhay xilligii laga wada xaajoon lahaa dastuur cusub oo uu dalku yeesho sidoo kale waxa kale oo uu sheegay in la bilaabay hawsha lagu sameynayo dastuur cusub waxa aanu intaasi raaciyay dastuurkii la sameeyey sanadkii kii in uu ansixintiisi iminka luntay wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda britain oo diiwaan gelisay laba boqol iyo toddoba kiis oo cusub oo ah xanuunka covid sagaal iyo toban iyo sagaal iyo toban qof oo u dhinta xanuunkaasi waana tiradii ugu badnayd ilaa iyo bishii maarso dadka u dhintay xanuunka labaatan iyo sideed caana maal gudahood markii uu ku dhacay ayaa gaaraya boqol soddon iyo laba kun toddoba boqol afartan iyo laba qof xog kale oo uu daabacay xafiiska tirakoobka qaranka ayaa lagu qoray in dadka loo diiwaan geliyey inay u dhinteen covid nteen ay dhan yihiin boqol konton iyo toddoba kun oo british ah tirada maalinlaha ah ee hadda la daabacay ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dadku ay ku jireen fasax saddex maalmood ah toddobaadkii dhammaaday oo aan la samayn diiwaangelin dhinaca kale falastiin ee xogtan ayaa la shaaciyey iyada oo uu soo baxay nuqul kale oo xanuunka covid sagaal iyo toban oo loo bixiyey mu sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o nuqulkan oo sidoo kale loo yaqaano p ayaa markii ugu horeysay lagu arkay dalka colombia kiisaska noociisa ahna waxaa iminka lagu arkay latin america iyo yurub xog toddobaadle ah oo kasoo baxday hay-adda w h o ayaa lagu sheegay in nuqulkani uu u muuqdo mid iska caabin kara tallaalka sida nuqulka kale ee cusub ee loo bixiyey beka laakiin waxa ay hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in daraasado dheeraad ah la sameeyo si wax badan looga ogaado wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in dalka kuuriyada waqooyi oo ah dalkii ugu horreeyey ee xiraa xuduudiisa bishii janaayo ee sanadkii labada kun iyo labaatanka ay sheegeen in aanu waddankooda hadda ka jirin xanuunka covid sagaal iyo toban bishii julaay ee sanadkan ayuu cabdixaafid oo dalka kuuriyada waqooyi diiday laba milyan oo tallaalka astraseneca ah isla bishaasi ayaa wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof waxa uu sheegay in kuuriyada waqooyi ay diiday dhowr jeer oo ay doonayeen in ay siiyaan tallaalka ay sameeyaan ee sbatnik kuuriyada waqooyi ayaa shaki ka keenta waxtarka tallaalka iyadoo warbaahinta guduhu ay baahisay kiisas dadka tallaalka ku qaatay yurub iyo maraykanka oo uu saameyn xun ku yeeshay intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawur ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo falastiinba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga nimaadno barnaamijkaasi wargeysyadu aynala socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo weliba falastiin axmed iimaan markana dhegaystayaal aynu dhinacii kaalmaha jaleecno islamarkaana aynu dhegaysanno ulya diir iyo weliba codadka xasan aadan samatar iyo khadra daahir ciige
Teriyo
waa ka xumay dhegaystayaal inaan heestaasi idinku barjaro hase yeeshee weer degdegoo haatanna soo gaadhay ku soo dhowaada war koobanoo ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee nisa ayaa oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in ikraan tahliil faarax oo hayada gabadh u shaqaynaysay hay-adda oo la waayey lix iyo labaatankii bishii juun ee sanadkan la dilay hay-adda waxay sheegtay in galbaadhiseedkeeda kiiska ikraan oo faahfaahsan ay ku wareejisay hay-adaha ay khusayso waxaa kaloo arintani ay ama waxaa kaloo ay intaasi ku dartay in sida oo kale hay-addu ay la wadaagtay xogtan qoyskeeda warkan ayay raadiyo muqdisho sii daysay saacada kadib markii aan baahinay barnaamijka bandhiga v o a oo ka hadlayay kiiska ikraan iyo weliba tuhunka in ay ku socotay amaba ay ku baxday gacanta al-shabaab
Oh.
heestaasi uliya diir iyo weliba cododka xasan aadan samater iyo khadra daahir ciga ayaa dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddeenii caawa iyo dunida oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo